habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo jimco ah bisha julaay waa labiyo labaatan sannadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daandihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amsom oo la wareegay deegaanka beerxaani ee galbeedka ka xigta magaalada kismaayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan gebagabada shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo lagu soo xidhay magaalada cleveland ee gobolka ohio
On January 20th of 2017, the day I take the oath of office, Americans will finally wake up.
labaatanka janwari labada kun iyo toddoba iyo tobanka maalinta xafiiska laga dhaarayo maraykanku waxay ugu dambayn ku soo toosi doonaan waddan sharciga maraykanka laga hirgeliyo waxaad maqli doontaan khudbadda si donald trump uu jeediyey oo faahfaahsan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
khudbaddiisii ugu horraysay ee uu jeediyey markii si rasmi ah loogu magacaabay musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ah ayaa donald trump waxa uu ku hadlay cod muujinaya xaalad deg deg ah oo ku saabsan rabshadihii dhowaan ka dhacay dalka maraykanka waxa uu isku sheegay in uu yahay qof runta sheega isaga oo ballan qaaday in marka uu madaxweyne noqdo uu dalka ku soo celin doono sharciga iyo kala dambaynta donald trump ayaa sheegay in maraykanka ay iminka xasaradi ka jirto ayadoo oo la weerarayo booliiska argagixisaduna ay beegsanayaan magaalooyinka maraykanka sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uu ka adkaan doono argagixisada islamarkaana uu joojin doono soo galootiga dadka muhaajiriinta ee maraykanka imaanaya donald trump ayaa waxa uu iminka bilaabaya ololihiisa doorashada guud ee madaxtinimada maraykanka oo uu kula loolami doono hillary clinton oo iyana la filayo in toddobaadka soo socda ay caleema saaraan xubnaha xisbiga dimuqraadiga
maalin uun kadib markii uu donald trump aqbalay magacaabistiisa musharaxnimada xilka madaxweynenimo ee maraykanka xisbiga jamhuuriga kuna dhawaaqay inuu derbi weyn ka dhisayo xadka maraykanka iyo mexico ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu xafiiskiisa aqalka cad maanta uu ku qaabilayaa dhiggiisa waddanka mexico madaxweyne obama ayaa waxa uu martigelinayaa dhiggiisa dalka mexico enrique bena nieto waxaana labada xubnood ay shir jaraa'id si wadajira ugu qabanayaan aqalka cad marka ay wadaxaajoodyadu yeeshaan kadib inkasta oo madaxweyne bena nieto sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kasta uu maraykanku yeesho haddana wuxuu cambaareeyay hadalka donald trump oo ah in dadka meksikaankahe ay maraykanka usoo safriyaan daroogo dembiyo iyo kufsi waxaa kale uu sheegay inay dhaawacayaan xiriirka labada wadan
baadigoobkii loogu jiray diyaaradda shirkadda malaysia airlines ee lambar duulimaadkeedu u ahaa m h saddex toddoba eber taasi oo la waayey laba sano ka hor ayaa lasoo gebagabeeyey wasiirada gaadiidka dalalka malaysia australia iyo china ayaa isku raacay in la hakiyo baadigoobka ay saddexdan dal ka wadeen badweynta indiya kadib markii dhammaan goobihii la doonaya la baaray islamarkaana wax laga waayey wasiirka gaadiidka maleeshiya leo tionlai ayaa waxa uu sheegay in haddii akhbaar la isku hadlayn karo oo cusub ay soo baxdo in baaritaanka dib loo bilaabi doono diyaaraddan ayaa la waayay bishii maaraj ee sannaddii laba kun afar iyo toban xilli ay kasoo duushay magaalada kualambuur ee caasimada dalka maleeshiya una socotay magaalada beijing ee dalka shiinaha iyadoo ay saarnaayeen laba boqol iyo sagaal iyo soddon qof
ku dhowaad saddex kun oo muhaajiriina ayaa ku dhintay badda mediterraneanka tan iyo horaantii sanadkan laba kun lix iyo toban sida ay hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m loo soo gaabiyo ay sheegtay jimcaha maanta i o m ayaa tilmaamtay in dadka ay diiwaangeliyeen ee dhintay ay gaarayaan ilaa iyo laba kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba qof kuwaasoo aanan ku jirin kuwo laga yaabo in midadkooda laga helo xeebaha maalmahan soo socda in ka badan siddeed boqol oo muhaajiriin ayaa khamiistii gaaray xeebaha yurub waxaana tirada qaxootiga ee yurub gaaray sanadkan laba kun lix iyo toban ay gaarayaan laba kun afar waa laba boqol afartan laba kun boqol toddobaatan iyo sagaal qof sida i o m sheegtay tirada dadkaasi ku dhimanaya xeebaha ayaa korodhay sanadkan waxaana julaay labaiyo labaatan laba kun shan iyo toban lasoo wariyey in la diiwaangeliyey dhimashada kun sagaal boqol iyo lix qof oo muhaajiriin ahaa
intaasi aynu dhegaystayaal kaga gudubna warkii dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan qaybihii kale ee idaacaddeen habeenimo maalqabeenka donald trump oo aan horey usoo qaban xafiis siyaasadeed ayaa xalay aqbalay in uu magaca xisbiga jamhuuriga ugu tartamo doorashada madaxtinimo ee bisha nofembar ka dhici doonta dalkan maraykanka khudbadda aqbalaadiisa ayuu ka jeediyey magaalada cleveland oo uu ka socday toddobaadkan shirweynaha xisbiga waxa uu khudbadiisa oo dheereed kaga hadlay dembiyada ka dhaca dalka maraykanka qaxootiga dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda isagoo si weyn u weeraray haweeneeda la tartami doonta hillary clinton oo todbaadka soo socda iyana la filayo in ay soo magacaabaan xisbiga dimuqraadiga magaalada cleveland waxaa toddobaadkan ku sugnaa oo warbixintan halkaasi nooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan donald trump ayaa xalay xisbiga jamhuurigu ay ku caleema saareen shirweynaha xisbiga ee magaalada cleveland kadib markii uu aqbalay magacaabista musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka
friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United saaxiibayaal ergooyin iyo dadkayga maraykankuba waxaan si mahadnaqle u aqbalay magacaabista madaxweynenimada maraykanka trump wuxuu khudbadaasi ku soo bandhigay aragtidiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed ee uu fulin doono haddii uu xilka qabto donald trump wuxuu ugu horreyn ka hadlay rabshadaha dhowaan ka dhacayay maraykanka ee dhinaca midabka ku salaysan ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood isagoo sheegay inay taasi dhammaan doonto I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end.
waxaan dhammaantiin idiin hayaa fariin dembiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dalkeenna way dhammaan doonaan dhowaan laga bilaabo bisha janawari labaatankeeda labada kun toddoba iyo tobanka amniga waa la soo celin doonaa Safety will be restored.
donald trump wuxuu shacabka maraykanka u sheegay inuu yahay musharaxii sharciga iyo kala dambaynta isagoo xusay in qofkii hanjabaad u geysta amniga wadooyinka iyo weliba badbaadada booliiska uu marka uu xilka qabto soo celin doono kala dambayntii dalka On January 20th of 2017, the day I take the oath of office,
labaatanka janwari labada kun iyo toddoba iyo tobanka maalinta xafiiska laii dhaariyo maraykanku waxay ugu dambayn ku soo toosi doonaan waddan sharciga maraykanka laga hirgeliyo where the laws of the United States are enforced,
donald trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jirta wuxuuna ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay hillary clinton isagoo sheegay in obama magacaabistii uu hillary clinton u magacaabay xogayaha arrimaha dibadda uu ka shallaayay Her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused hillary clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu hore u tilmaamay barni sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan
Let's review the record.
trump wuxuu sheegay in kadib shan iyo toban sano oo dagaallo bariga dhexe ka socday iyo kumanaan kun oo qof oo dhintay iyo lacago badan oo lagu kharash gareeyey in iminka ay xaaladdu ka sii dartay taasina ay tahay taariikh ama dhaxal ay ka tagtay hillary clinton oo ah dhimasho burbur argagax iyo weliba daciifnimo donald trump wuxuu dadka maraykanka la wadaagay qorshihiisa uu maraykanka ugu talagalay oo uu sheegay inuu yahay mid uu maraykanka kaalinta koowaad ka dhigayo trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu maraykanku uu wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo keliya haddii lagu tiirsanaado siyaasiyiintii iyagu arrimahaasi abuuray trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in arrintani ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku beddesho donald trump waxa uu dadka dabaqadda dhexe ee maraykanka iyo ganacsigaba u ballan qaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududayn doono isagoo sheegay in maraykanka uu yahay waddanka ugu sarreeya dunida ee dhinaca canshuuraha donald trump wuxuu sheegay in qorshihiisa uu ka duwanaan doono kuwa kasoo horjeeda oo isagu markasta uu kaalinta koowaad gelin doono dadka maraykanka ah taasina ay ku jirto dhinaca amniga gudaha ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga argagixisada wuxuuna sheegay inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin sharci iyo kala dambeyn donald trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha wuxuuna sheegay in dakhliga guryaha ee dalkan maraykanka uu hoos u dhacay in ka badan afar kun tan iyo sanadkii labadii kun isagoo sheegay in hoos u dhaca ganacsiga ee dhinaca alaabta iyo badeecadahuna uu gaaray siddeed boqol oo bilyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay wuxuuna sheegay inuu arrintaasi wax ka qaban doono I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth.
waxaan faahfaahin doonaa isbeddello malaayiin shaqo cusub iyo dakhli cusub oo trilyan dollars gaaraya kuwaasi oo loo isticmaali karo dib u dhiska maraykanka donald trump wuxuu ku dooday in qorshayaashiisa uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha iyo shirkadaha danaha gaarkaa wata ee xoogga badan oo uu sheegay inay ku shubtaan siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha si ay iyagu uga faa'iidaystaan donald trump wuxuu sheegay inuu siyaasadda u soo galay si uu wax u qabto
I have joined the political arena so that the powerful can no waxaan ugu longer soo be biiray saaxadda siyaasadda si dadka awoodda lihi aanay u garaacin dadka aan isdaafici karin qof aniga nidaamka iga badiyaana ma jiro taasina waa sababta aan keligay u hagaajin karo nidaamka Nobody knows the system better than me.
donald trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in maraykanka ay dibadda uga imanayso wuxuuna sheegay inuu ka adkaan doono kooxaha argagixisada oo ay ku jirto kooxda daacish dhinaca kalena wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u joojin doono qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ee soo socdaalaya ee imanaya dalkan maraykanka isagoo sheegay in qof walba oo taageera rabshadaha nacaybka iyo caburinta aan lagu soo dhoweyn doonin dalkan maraykanka donald trump wuxuu ka hadlay heshiisyada ganacsiga ee dalkan maraykanku uu kula jiro dalalka dunida gaar ahaan shiinaha iyo dalalka kale isagoo sheegay in dib dhammaan loola wada xaajoon doono si maraykanku uu wax fiican u helo haddii taasi ay dhici weydana ay ka bixi doonaan heshiisyadaasi oo uu ku jiro heshiiska la magac baxay naafta donald trump wuxuu ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono sida uu sheegay in dadku si sharci darra ay ku soo galaan dalkan maraykanka iyo weliba daroogooyinka dadka maraykanka soo gaaraya donald trump wuxuu khudbadaasi uu dadka maraykanka u jeediyey u ballanqaaday in maraykanka uu dib ugu soo celin doono shaqooyinkii islamarkaana uu shirkadaha ka hor istaagi doono inay shaqooyinka dibadda geeyaan cabdulcasiis xuseen v o a cleveland ohio
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaas aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosadi kaga imaaneysa magaalada washington wararka ka imaanaya deegaanka beerxaaniye oo afartan kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in galabta ay saldhiggii al-shabaab halkaasi ku lahaayeen ay qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amsom wararka qaar ayaa sheegaya in ciidankaasi oo taageero ka helayo xubno ka tirsan ciidamada maraykanka ay halkaa weerareen maxamed cabdi sandheere ayaa arikan ka waraystay wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed sandheere ciidamada maamulka jubbaland oo ay weeliyaan ciidamada militariga soomaaliya oo ay sidoo kale taageerayaan ciidamada amisom iyo sidoo kale ciidamo maraykan iyo diyaaradaha dagaalka ayaa waxay galabta casar gaabadkii xilliga ee geeska africa ay weerar ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo beerxaani oo afartan kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan magaalada kismaayo halkaas waxaa saldhigyo ku lahaa maleeshiyaadka al-shabaab maalmihii ugu dambeeyena deegaanadaasi waxaa soo gaaraya tiro maleeshiyaad ah oo ka kala imaanaya deegaanada kala duwan ee al-shabaabku ay maamulaan iyo horjoogayaashooda ciidamada ayaa marka hore waxa ay deegaankaasi ay ku weerareen diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca iyadoo sidoo kale ay gudaha markii dambe u galeen ciidamada fentary ah oo wada socda oo isgarabsanaya ciidamada jubbaland kuwa militariga soomaaliya amisom iyo ciidamo maraykana waan waxaa gartay jira dagaal halkaasi eh, ku qabsaday ciidamada isgarabsanaya oo waxa ay iska caabin ay kala kulmeen maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa deegaanka beerxaani dagaal saacado socday kadibna waxaa u suura gashay inay la wareegaan oo ay qabsadaan deegaanka beerxaani inkastoo aanun ilaa iyo hadda la ogaan karin amaba si rasmi aan loo ogaan karin khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay beerxaani hase yeeshee eh, saraakiil ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in markii ay qabsadeen beerxaani ay sidoo kale usii gudbeen deegaanada eh, cabdidhoore iyo deegaano kale oo ku yaala nawaaxiga eh, deegaanka ay qabsadeen ee beerxaani laakiin waxay ka gaabsadeen inay wax khasaare ah ama sida ay wax u dhaceen ay faahfaahin ka bixiyaan waan gartay laba maalmood ka hor waxaa jiray howlgallo noocan oo kale ah oo buulo gaduud iyo meelo kale laga sameeyey ololahani maxaa lagu sheegay waa maxay ololahan soo cusboonada imika sida mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dhanka ciidamada ee howlgalkan hogaaminaysa ay v o a u xaqiijiyeen waxaa jiray hadal eh, dhowr toddobaad ka hor kasoo baxay eh, madaxtooyada soomaaliya gaar ahaana xafiiska madaxweynaha dowladda soomaaliya kaas oo lagu sheegay in la bilaabayo howlgal eh, looga xoreynayo maleeshiyaadka al-shabaab deegaanada jubbooyinka dabcan saraakiisha oo aan la hadlayna waxay ku saleeyeen howlgallada maalmihii ugu dambeeyey ay bilaabeen hadalkaasi oo ah inay inuu bilowday howlgalladii ay ku xoreynayeen deegaanada ay al-shabaab ka maamulaan jubbooyinka laba maalmood ka hor eh, deegaanka buulguduud ilaa wirkooy howlgalladaas ayay saraakiishu ay ku sheegeen inay guulo la taaban karo ay ku gaareen oo ay burburiyeen fariisimihii kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi Eh, sidoo kale sandheere aad ayaa looga dareemayaa magaalada kismaayo dhaqdhaqaaqa ku aadan howlgallada ciidamadan isgarabsanaya ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka sameynayeen deegaanada waqooyiga iyo galbeedka magaalada kismaayo kaga beegan oo ay maamulaan maleeshiyaadka al-shabaab waxyaabaha xusuda mudan waxay tahay in magaalada kismaayo marka labaatan kilomitir aad jihooyinkeeda oga baxdo inay maamulaan eh, maleeshiyaadka al-shabaab oo ay gaadiidka istaajinayaan oo ay baarayaan dadkuna su-aalo kala duwan ay weydiinayaan Eh, warkan marka saraakiisha waxay ku saleeyeen inuu daba socdo hadalkii ka soo baxay d- xafiiska madaxweynaha eh, soomaaliya ee ah in looga xoreynayo maleeshiyada al-shabaab deegaanada ay maamulaan
khadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere
waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka muddooyinkan dambe warbaahinta dalkan maraykanka iyo tan caalamkuba waxay si weyn u hadalhayeen rabshadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalkan maraykanka kadib markii boolis caddaan ah ay toogteen dhowr qof oo maraykanka madow ah haddaba waxaa barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka ee toddobaadkan aan ku gorfaynaynaa sababta keentay xiisadaha ka dhex aloosan booliska iyo bulshada maraykanka ah ee madow waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada minneabolis iyo sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna xidhiirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada colombos ee gobolka ohio sidoo kale waxaa khadka telefoonka inagala qayb qaadanaya faarax maxamuud oo isagu ah qoraa islamarkaana ah aqoon-yahan kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka su-aasha ugu horreysa ee aan barnaamijka ku bilaabayno ayaa waxa ay tahay bal taariikh ahaan inaan ogaanno waxay arrintani salka ku hayso waxaana ugu horrayn jawaabta ku horreynaya cabdirashiid axmed waa mahadsan tahay waana salaamaya adiga iyo akhyaarta kaleeto meesha ku jira labadaba waa idin salaamaya asalaamullahi calaykum salaamta islaamka kadib arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday saddexdaas shay oo sababta u ahoo kale ah midda hore oo ah saboolnimo ama fakri kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay sidii waddankan dowladnimo uu uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dawlad ku noqday sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda oo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay gaar ahaan madowga iyo booliiska maraykanka waa tahay aanu gudbiye isla su-aashaasi cabdikhayr soofe oo ku sugan magaalada colombos walaal mahadsan tahay sidoo kale akhyaarta walaalaha ku jiran ayagana sidoo kale waan salaamayaa sida cabdishiid sheegay waa taariikh horey usoo jirtay oo mar walba cadaadis gaara oo saarnaa hadday noqoto in la addoonsaday waagii hore oo halkan addoonnimada lagu keenay addoonsinimada lagu keenay la idhaahdo markii xornimada la helay iyo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka marba tallaabo ayay joogtay hadda waxay ku sugan yihiin xaal dadka madowga ah ku nool waddanka maraykanka ay haysato caqabado aada u badan arrinka saboolnimada uu ka hadlay cabdirashiid waa mid aada maxaa la yidhaahdaa xudun u ah dhibaatooyinka jirta oo dhan laakiin taas laftigeeda waxaa ka mas-uul ah oo keenay arrin kan ay ka cabanayaan ee ah cadaalad darrada haysata siiba xabsiyada waxaa ku jira inkasta oo dadka madowga ah boqol kiiba laba iyo toban iyo boqol kiiba saddex iyo toban ay tahay dadka marka loo eego dadyooga kale ee magaalada ku nool waddanka ay dad laga tiro badan yihiin ay yihiin haddana marka la eego xabsiyada maraykanka dadka ku jira waxaad arkaysaa boqol kiiba soddon iyo sideed iyo wax lamida iyo ka badan oo u dhiganta sideed boqol oo kun oo dhalinyaro madow ah iyo dad dhexaad ah iyo kuwo yar yaroo weliba aan qaangaarin oo sideed iyo toban sano ka yar oo xabsiyadii ka buuxa markii ay kasoo baxaan xabsigana waxa shaqo ma helayaan oo arrinkii saboolnimada ayay kusoo noqonaysaa marka caqabadooyin badan oo sidaasa jirta oo cadaalad darra salkeeda uu yahay oo aada ay uga uga caabanayaan dadka madooga waa tahay isla su-aashaasi aan u gudbiyo faarax maxamuud oo aan weydiiyo bal faarax waxaad nooga warantaa maxay kuula muuqataa inay arrintani salka ku hayso
horta xuseen waan idin salaamay iyo akhyaarta iyaguna dooda ku jira run ahaantii sida ay u sheegeen labada inane kale waxay salka ku haysaa horta iyaynan ilaawin dadka kan madoobe waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray la dhaqi jiray sida xoolaha oo inta la tarmiyo ninka caddaanka iskali markuu doonana maaragtay iibiyo markuu doonana xataa dumarkooda u tago oan cidina wax ay weydiin jirin marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madoobe inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye oo dee madaxweynuhuba madow yahay maanta waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaadhay qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen banaanka lasoo dhigayo marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waktigii hore waxa lagu samayn jiray dadka haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo sagaashankii ayaa nin dhallinyaraha la odhan jiray jo cowi degenaan jiray magaalada la yidhaahdo omaha nebraska ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yar oo caddaana la hadlay ama waxyeelay waa la xidhay xerada booliiska ayaa la geeyo waa la xidhay ninkii marka nin madoobaa gabadh yaroo caddaana waxyeelay dadkii magaaladu waa qaadan waayeen xeradii booliiskaa lagu duulay ilaa iyo dad qiyaasta ahaa toban kun oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo deldeleen iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen xaqdarrada iyo dhaqaalo darrada iyo iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa laakiin weli ma aha dee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaar ama license inay qofka iska dili karaan marka dhibaatada jirtaa waxa weeyaan waa xagga sharciga oo weli iyaga u ogol inay dadka dili karaan waan gartay laakiin farax haddii aan ku weydiiyo sidaan la soconno imika waxaan ku jirnaa qarnigii koob iyo labaatanaad sharci iyo kala dambeyn baa jira ma la odhan karaa dembiyada ay dadka madowgeysanayaan oo ka badan dadka kale ayaa sabab u ah inay boolisku beegsadaan ama ay ka shakiyaanba horta horta horta runtii mid yaynan dafirin oo ah runtii dee dadka sida soomaalidu qabyaalada isu samayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood innaga lafteena baadaynu dad madownayn qabyaaladina qaado ma og tahay marka la eego dadka madowga yaraantooda iyo dembiyada la galo aad bay ugu badan yihiin weliba maaragtay ama wax yaryaroo la dhacayo wax bilaa macnaa run ahaantii taasaana keenaysa ama daraags la iibiyo oo xaafadahooda intaa dhibaata ka jirto laakiin runtii midda meesha imanaysaa waxa weeye oo la ogaaday oo nimanka hadda communityga la shaqeeya ee lenkan ku wada jirno ay og yihiin communityga waxaa lagu bulshada waxaa lagu xallin karaa dhibaatadeeda in dad dadkooda loo qoro booliis laga dhigo taa tusaale waxaan ugu soo qaadan karnaa san diego oo nin la odhan jiray cabdiweli laga qoray booliiskii soomaaliyeed ugu horreeyey magaalooyinka hadda minneapolis minnesota wax weyn bay ka bedeshay soomaalida keligeed haddii laga hadlo marka haddii dadka madowga ahee dadku iyagu ay is ilaaliyaan ma imanayso in dadka la iska toogto dhibaatada waxaa imanaysaa marka nin caddi isagu marka horeba aaminsan yahay in madowgu dad dembiga had iyo goor faraha kula jira yihiin oo dulkina uu yahay in xoog lagu hayo maaragtay xalku waa tay aan aan u gudbo cabdirashiid axmed oo ku sugan magaalada minneabolis cabdirashiid ma la odhan karaa dembiyada ay galaan dadka madow oo aada u fara badan ayaa keenaysa in boolisku uu ka shakiyo
ma qabo arrintaas aniga saasi ka duwanaan u arkaa haddii aan dib u yaro laabano marka laga soo bilaabo waxbarashada tusaale ahaan marka laga soo bilaabo boqolkiiba afartan waddanka maraykanka meelaha ay degan yihiin dadka madowga ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeya ama dadka laga tira badan yahay boqolkiiba afartan public school systemka ku macnaha meelahaas ka jira ma lahan brischool system ma laha marka boqolkiiba afartan accesskaas maba haystaan laakiin meelaha haysta waxay dadka madowga ah macnaha qiyaas ahaan ay represent garayaan boqolkiiba sideed iyo toban marka la barbar dhigo ilmo galaaskii koobaad weli aana gaarinin oo brischool ku jira boqolkiiba sideed iyo tobankaas madowga ah boqolkiiba macnaha ardada guud oo oo macnaha nidaamka systemkaas ku jira boqolkiiba laba iyo afartan ka mida baa macnaha dadka iskoolka laga suspensionka ka qaata noqda marka waxay kasoo bilaabanaysaa oo in qofkii madowga ahaa la cadaadiyo dib uu dareemo nidaamkii uuna ka mid noqon ay kasoo bilaabanaysaa galaaskii koobaad inuunan macnaha intuuna soo gelinin galaaska koobaad markuu soo galo inuu inta badan boqolkiiba afartan iyo laba iskoolada waddanka ku yaala councelor ma laha hay iskuullada ku yaala waddanka meelaha ugu sii dardaran waxaa ka mid a gobolkan minnesota aan joogno florida oo kaleeto inuu meelahaas ay ka mid yihiin marka taas waxyaabaha kasii daran waxay ka mid tahay marka high schoolka la aado ilmihii oo isku mid ahaa oo kaleeto labadii ilmood kii madowga ahaa iyo kii caddaanka ahaa oo isku midka ahaa ilmaha dugsiga sare drop outska ka noqday oo da-aadooda qiyaas ahaan sagaal iyo toban iyo meelahaas ay jirto boqolkiiba lixdan iyo toddobo ilaa lixdan iyo sagaal kuwa caddaanka ah ayagoo aana dugsi sare dhammaynin oo dugsi sare drop outs noqday bay shaqo heli karaan halka kuwa shaqada heli kara oo madowga ah boqolkiiba soddon iyo toddoba ay yihiin taas haddana markii laga soo gudbo you know markii dadka macnaha tusaale ahaan kasoo qaad middle classka oo kaleeto ama dabaqada dhexe dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan iyo labo ka mid ah caruurta caddaanka ah ee familkooda dabaqada dhexe ay ku nool yihiin waxay u badan tahay inay sameeyaan dhaqaale iyo dakli ka badan kii waaridkooda uu sameeyey ama ay ku noolaadaan nololtaas ka badan halka madowga boqolkiiba kow iyo soddon ka mid ah boqolkiiba kow iyo soddon ilmaha waaridkood madowga ah ay dabaqada dhexe ku nool yihiin ay keliya janis u haystaan inay ama waaridkood meeshay gaareen gaaraan ama ay kasii maraan suu cabdiqaadir soofa sheegay oo kaleeto marka criminal waxaa waaye systemka oo kaleeto la aado ino firi dad wadankii dhan boqolkiiba laba iyo toban boqolkiiba saddex iyo toban ka mid ah inay noqdaan clo macnaha ku dhowaad boqolkiiba conton wadanka maraykanka xabsiyada dadka ku jira macnaha waxay su-aalo badan in la isweydiiyo way abuureysaa marka arrinta aniga waxaan kusoo koobaya waxaan kusoo koobaya waxaa jira sababta waxyaabahan keenayso oo doodo badan iyo cilmi baarisyo badan iyo wax badan lagu sameeyey waa nidaamka macnaha nidaamka dawliga wadanka siduu u dhisan yahay baa sababaysa in dadka madowga ah ay dareemaan nidaamkiiba inayna kamid ahayn systemkaba inayna kamid ahayn marka arrinta booliiska qof iyo laba ma aha laakiin nidaamka booliiska ay ku shaqaynayaan dhaqankooda sidee loo tababaraa maxaa lagu dhahaa neighborhoodkan iyo neighborhoodkan labada xaafadoodoo macnaha isku magaalada ku yaala markay tagaan dadka mase isku mid ay ula hadlaan mise si kala duwan ay ula hadlaan i think arrinta halkaas inay jirto bal waay isla su-aashaasi aan u gudbiyo cabdikhayr soofe cabdi saad u aragta adigu walaa su-aashaasi walaalaha uga jawaabeen anigoo la qabo ayaa haddana eh, waxaan ku dari lahaa in eh, horta marka koowaad aan aan- waxaan isla filaya inaan isla wada qabno inaanay jirin en, arrin u dhalasho ah oo dambiilanimo ah oo midab iyo jinsiyad en, la xiriirta ma jirto taasi oo qofku inuu madow yahay en, awgeed ugama dembi badan karo ama ugama dabeecad xumanaan karo qof kale oo midab kale leh ama cadaana ama en, jinsiyad kale leh oo ama asiana ama latina iyo wixii lamid a laakiin waxaa jira xaqiiqooyin en, baycadda ku lug leh iyo deegaanka oo tusaale ahaan en, xaafadaha kala duwan ee magaalada xaafadaha dadka danyarta ah ay degan yihiin en, iyo xaafadaha dadka dhaqaalaha haystada ay degan yihiin oo magaalada inta badan ka baxsan Eh, sida hay-adaha sharci xoojinta iyo hay-adaha amnigu ay ula macaamilaan waa waa kala duwan tahay Eh, tusaale ahaan xaafad waxaad arkeysaa sideetan kun oo qof ay ku nooshahay oo eh, guryahoodu wanaagsan yihiin oo xaafad nadiif ah oo magaalada ka baxsan oo cid waardiyeynaysa iyo boliis joogaba aanay jirin marka aad timaado magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha dadka danyarta waxaad arkeysaa in boliisku aada ugu badan yahay waxayna xisaabiyaan inta jeere boliiska lasoo waco Eh, hadday noqoto dad isku dhacay oo qoysas islaayay caruur dabeecad xumo sameeyey canug wax dhagax ku tuuray En, marka maxkamadda ay arrinku gaaro oo en, ama traffic ha ahaado iyo gaadiid wax la xiriirta dembigu noocu doonaba ha ahaadee qoyskan danyar tahi inta badan waxay u badan tahay inuu dembigii qabto En, kan lacagta haystana en, wuxuu xaqiijinayaa qirasho iska badaaya in diiwaanka oo dhan la tirtiro oo wuxuu leeyahay en, expungement waxay afka ingiriiska ku yidhahda laigu sameeya wax oo dhan ba diiwaankaba halaga saaraba canugeyga dembi male maxkamad buu la- la la- la tegaya kanina la- maxkamad iyo qareen inuu qabsado ma awoodo En, sidaas oo ay tahay si kastaba ha ahaatee waxaa jira duruufo gaar ah oo la xiriira en, dadkan danyarta asiiba madowga ah En, waxaan rabaa inaan ila xasuusiyo dadka caruurta dhalata u dhalata qoysaska aan isqabin ama aan isguursan ee madowga ah waa boqolkiiba toddobaatan iyo labo En, halka dadka kale ad- cadaanka iyo ay ka yartahay saddex jibaar ee intaas ka yartahay oo inta badan qoysas wada degan oo aabi iyo hooyadiiba uu joogo halkaa marka waxaa en, arrinkaasi ay horseed u noqonaysaa arrin arrinkii saboolnimada aan ka hadalnay aabihii oo maqan canugii markii uu dhasho waxay taasi saameynaysaa koritaankiisa caafimaadkiisa tacliintiisa en, waxyaalo badan ayay en, horseedaysaa oo saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa marka arrimo noocaasa oo ay dadka aqoon-yahanada madowga ay ka doodaanna way jiraan oo eh, si gaar ah uga dhigaya dadka madowga ah dad aada ugu nugul waan gartay in ay en, duruufaha en, adag ee ay ku jiraan inay ka kobcaan oo ka horumaraan haddana dhanka kale marka laga eego eh, sida cabdirashiid bay yidhi en, nidaamka ka jira maraykanka nidaamka dowladeed ee ka jira hadday noqoto nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo waxa criminal justiceka la yidhaahdo iyo hadday noqoto en, dhanka en, iskuullada iyo dugsiyada iyo tacliinta iyo nidaamka ka jira iyo manaahiijta iskuullada en, oo aan isku mid ahayn matalan qoyskan wanaagsan ee lac- aan aan aan idhaahdo si kale udhige qoyskan lacagta haysta ee ladan aan idhaahdo eh, wanaagsan maahan ee ladan En, waxay eh, laga yaabaa inay carruurtooda geeyaan dugsi si gaara loo leeyahay oo en, eh, fasalkiiba ay fadhiyaan shan qof oo kale kanna wuxuu ku dhex dhumayaa danyarta ah eh, fasal ay fadhiyaan soddon qof iyo afartan qof oo cid en, canugii wakti u helaysa macallin wakti siinaya oo badan aanu jirin halkaasna marka sinaan la-aan badan baa ka jirta marka arrinkan waxay isugu soo aruureysaa waa sinaan la-aan Waa nidaamka uu hor ke- keenay oo taariikhi ah oo soo jireen ah halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayno xiisadaha ka dhashay dalkan maraykanka gudihiisa kadib markii boolisku ay toogteen dhowr qof oo madow ah waxaana barnaamijka inagala qayb qaadanaya cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada minneapolis sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada colombos ee gobolka ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagoo ah qoraa ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka aan su-aasha kale u gudbiyo faarax maxamuud oo ku sugan gobolka virginia faarax eh, saan ka warqabno arrintan mudday soo socotay laakiin waxaad moodaa in labadan sane u dambeysay gaar ahaan ay si aada warbaahinta caalamka iyo ta maraykanka gudihiisuba ay u hadal hayso maxay kula tahay waa maxay waxaa soo xuriyey iminka arrintan sano arrintan waxaa soo kordhiyay run ahaantii horena waan u sheegay waxa weeye arrinta ku saabsan ku saabsan technology-ga iyo cil- een cilmiga la gaadhay sida telefoonada wax lagu duubo kam- kamerooyinka wax lagu duubo arrintan booliiska inay dadka dilaan say doonaan waxay soo baxday arrin hadda ka hor ka dhacday magaalada los angeles oo niman badan oo booliis ay nin loodhan jiray rarney king ay garaacayaan intay isugu tageen sidii maskii u dilaya ninkaan nin meel saaraa guri baa wuxuu ka duubay een, filim ka duubay filimkii baa suuqa la geliyey horta kashifaadii ugu weyneyd ee booliis ku dhacda taasay ahayd een, haddana iyagoo maalin walbaba ay saa u kashif waxa uun inagu waxa weye wixii qarsoonaa un baynu ogaanay hadda sidaan maaragtay aan hore u ege wixii o- wixii qarsoonaa baynu ogaanay maaha in booliisku hadda xumaadeen waxa weeyaan sidaan u sheegay weligeed bay jirtay dadka madowga in dhibaato loo geysan jiray in waxay dilaan xataa ee, dee laga in- in qofku ka yimaado ninka madoobey waxa la leeyahay inuu ahaado ilaa iyo waxuuba maxkama tegi kara haba iska cadaalad xumaatee marka runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay laakiin ay tahay cilmiga kan technology-ga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefonkaaga qof walba telefoonkiisa wax kaga duubi kara anigu laftayda markaan arko booliis iyo qof madooba meel wada taagan een, telefoonkaygaan diyaarsadaa waxaan idhahdaa bal hadday garaacaan ka duub marka waa xaqiiqa ama cadaankaa duubaya ama madow cid walba way duubtaa marka runtii taas ayaa waxay samaysay een, bedeshay sidii booliisku u dhaqmi jiray maahaane booliisku waxa hadda iyaga laftoodii maxaa lagu qasbay een, isteedyo badan ama gobollo badan inay xidhaan oo laabta ay ugu xidhnaato camera markay qofka joojinayaan duubaysa wixii wixii isaga iyo qofka dhex maray beri dhexdaas oo ay chicago nin dhalinyara in chicago maa magaaladii re- baton rouge luciana ay ku dil ay ku dileen waxay ahdeen kameradii baa dhacday laakiin ninka booliiska wuu xidhnaa kamarada si ay u qariyaan wixii dhacay marka tani way jirtay kamay soo darin aan waxaan aaminsanahay inay ka yar tahay waxay samayn jireen waa tahay aan u gudbiyo su-aasha kale een cabdirashiid axmed cabdirashiid sidaa u sheegay een faarax waxa uu tilmaamayaa in een baraha ay bulshadu ku xidhiidhay iyo isgaarsiinta teknolojiyadda cusub ay saameyn ku yeelatay adiga maxay kula tahay markaa in arrintan ay iminka soo kordhisay waa ku raacsanahay faarax oo waa waa sax arrintan inta badan tiknolojiyada qayb badan ka qaadatay in waxyaabo fara badan oo dadku ayna arki jirinin hadda ay arkaan awal marka qof een, shacab oo caadiya iyo booliiska ay wax dhex maraan een, dee mar walba booliiska siday dhahaan iyo ayaga macnaha qaabkay wax u sheegaan keliyay noqon jirtay qaabka la qaato ama la transfergareeyo laakiin hadda ama camera ha noqoto ama selfoonadii oo qof walba uu iska wato maraykanka waxyaabahaas oo dhan waxyaabahaasaa qayb lixaad la ka qaatay midda kale oo ayadana soo kordhisay waxaa waaye social mediaha laftirkiisa wuxuu fududeeyey een, in dadku daqiiqado yar gudahood clip la duubay shan milyan toban milyan oo qof afar iyo labaatan saac gudahooda waddanka macnaha jooga ay ay ku daawan karaan oo aan la edhid garaynin oo sidii waxay u dhacday oo kaleeto ah Een, haddaan dib ugu laabto annaga magaalada minneapolis oo aniga aan joogo waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey ee oo in booliisku ay qaataan macnaha kamarada jirka lagu xiro een ay ka mid tahay laakiin ma- waxa- weli su-aalo badanaa ka taagan weli su-aalo badan oo jawaab u baahanaa jira Een, you know, mujtamacaadkii waa lala kulmay kamaradan number one informationka kamaradan ay duubaysa yaa controlaya Een, xiligeebuu qofka booliiska oo kamarada xiran booliiska uu daa macnaa xiligeebuu daari karaa xiligeebuu damin karaa Ma- waxaa jira su-aalo fara badan oo dhanna ay ku imaanayso xagga privacyga iyo qofkaan inaan lagu xadgudbin macnaha waxyaabaha u- u gaarka ah qofka shaksiyadiisa mararka qaarkoodna ay noqonayso transparency iyo accountability oo arrinta ay tahay haddii qofkii booliiska kamarada markuu rabana uu xiri karo markuu rabana uu damin karo haddii isla booliiskii informationkii toosa ugu soo dhacayo oo ayagii ay dhidgarayn karaan su-aalo fara badanaa meesha ka taagan laakiin waxaan rabaa intaana ka bixinin een, arrimahan waxyaabaha jira een, ayaamahan daraasado badanaa laga sameeyey waxaa jirtay daraasad dhowaan ay samaysay een, brookings institution ay sameeyeen daraasadaas waxaa lagu profile garaynayaa laba wiil oo isku neighborhood kusoo koray oo midna madow ahaa midna cadaan ahaa labada wiil labadoodaba familadooda middle class ay ahaayeen xoogaa macnaha dhaqaalaha dhexe isku jaamacaday ka baxeen ilaa mastery isla gaareen labadii wiil toban sano kadib markii shahaadadii mastarka ay wada qaataan qaateen midna qaniyu ahaa waxaa u suurta gashay connectionka waalidkiis iyo networka ay haysteen xaafad fiican oo qaala guri fiican inuu ka helo interest rateka low in lagu siiyo inuu dhex galo dadkiisa oo waxyaaba fara badan xataa down paymentigii laga bixiyey oo waalidkiis ay ka bixiyeen meesha kii kale oo madowga ahaa isku inkamay labadaas samaynayeen almost wax badan uma dhexaynin inkamka labada qof ay samaynayeen laakiin kii madowga ahaa number one wuxuu la isragal garaynayay lacagtii iskoolka loonkiisuu isaga bixin lahaa oo kan waalidkiisa ay ka bixiyeen wuxuu guri ka gatay xaafad xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin oo crimeka uu ku badan yahay macnaha marka xataa qofkii shaksiyan labadii qof oo isku midka ahaa oo weliba i think si fiican uma xasuusto laakiin aan malaynayo inuu xagga gradeka ama g p a ga inuu sarreeyey ninka madowga ah xataa si fiican haddaa u dadaashid systemkii iyo networkii social waxaa waaye capitalkii waxyaabahaas oo dhan baa qofkii ka hor imaanaya marka arrintan si kale loo dhaho maraykanka boqolkiiba hal oo u dhiganta ilaa saddex boqol oo kun oo qof qiyaas ahaan u dhiganta baa waxay leeyihiin hanti ka badan boqolkiiba conton maraykanka macnaha welsiga ama hantida uu leeyahay oo dhan halka boqolkiiba conton dadka maraykanka contonka ugu hooseeya oo in ka badan boqol iyo conton milyan ilaa boqol iyo lixdan milyan oo qof ah ay you know la istragal garaynayaan macnaha nolosha basiga inay ku noolaadaan Waad marka mahadsantay.
ilaa wax laga bedelo caafimaadka waxbarashada employmentiga waxyaaba fara badan ilaa la fiiriyo ma qabo arrintan booliiska iyo communityga xiriirka u dhexeeya iyo arrintan criminal justiceka in si gaara wax waad looga qaban mahadsan- mahadsanid cabdirashiid ugu dambeyntii aan su-aasha u dambeeyo weydiiya cabdikhayr soofe oo ku sugan magaalada columbus ohio sidee bay kula muuqataa in xalka loo gaari karo
Een, xalka wuxuu ku xiran yahay walaal een, in dadka muwaadiniinta maraykanka een, iyo kuwa diimaha xukuma bulshada madaxda ay leedahay iyo siyaasiyiinta intay isu yimaadaan ka tashadaan arrinkan si ay isula eegaan in een, duruufaha haysta dadka madowga ah iyo sinaan la-aanta haysata iyo een, sida mar walba hagardaamooyinka ka dhanka loogu sameynaya taariikhiyan ee jiilal kala duwan een, ka reebtay aan aayahoodii iyo mustaqbalkoodii seejisay bal sidii loo wajihi lahaa oo een, loo samayn lahaa isku dayo badanna way jiraan oo madaxweynaha waa kii markii ugu horreysay madaxweyne maraykanka xabsi maraykan tegay oo cafiyey eh, dad loo haystay dembiye aan ahayn een, inay dad dilaan iyo inay gacan qaad waxaan la yidhaahdo een, rabshad dembi aan wadan iyo qulqulata iyo wax la xiriirta Eh, dembiyada inuu qofku da- daroogo iyo wax eh, yaryar oo uu iibiyey iyo wax lamid ah Eh, waxaa jirtay in een, arrinkan een, cabdishid een, hadda goor dhaweyd ka hadlayay eh, in bal la helo een, waagii hore saraakiishan waa la aamini jiray oo een, professionkan eh, shaqadan aan idhaahdo een, een, amniga een, hay-adaha amniga waa shaqo sharfan Eh, qofka tababar baa la siiyaa een, ah, waa la dhaariyaa marka qoriga loo dhiibayo marka een, waxay ku doodi jireen siyaasiyiinta maraykanku inay yidhaahdaan eh, waan tababarnay intaasaan tababaraynay imtixaan baan ka qaadnay wax walbaan ka hubinay waan dhaarinay qori iyo hub baan u dhiibnay oon ku aaminay een, ujeedada shaqada isana waxaa weye inuu dadka badbaadiyo oo amniga sugo laakiin een, ah, sidii cabdishiid ba sheegay waxaa la ogaaday eh, faaraxna uu sidoo kale qiray in een, ay bini aadamku ay weligood bini aadam ahaanayaan Eh, wixii ku jiro oo een, ama uu ku dhashay ama uu dad ka bartay waalidkiisa ha ka maqla ama mujtamaca kale uu ku dhex nool yahay ha ka bartee Eh, ama cunsuriyad ah ama midabta koor ah na qofkii qof wixii wuu ku dhaqmayaa Een, markhaatigeedana waa la hayaayo waa taasaa een, meel walba masawir laga soo daynaya magaalo walba oo dhacdaa dhacaysa hadda waxaan ku jiray aan xubin ka ahaa guddi magaaladan columbus sagaal xubnood ah oo uu duqa magaalada u xil saaray bal inay eh, tala ka soo bixiyaan eh, in eh, kaamarooyinka eh, maqalka iyo muuqaalkaba muujinaya iyo codkaba eh, ay lagu xirayo saraakiisha booliisku ay xiranayaan Eh, bishii haddeer aan soo dhaafnay baan soo gebagabaynay waxyaalahan ku talinay waxaa ka mid ah in eh, ohio revised code oo ah xeerka eh, dib loo saxayo wa- eh, gobolka ohio in waxyaalo ka mida laga bedelo oo si- waxyaalahan la xiriirta eh, public records ama diiwaanka bulshada wax walba oo shaqo aho saraakiishu ay qabtaan waa wax dadku ay dalban karaan Een, si loo sugo ama loo xafido xogta dadka gaarka ay u leeyihiin marka gunaanadkii waxa meesha loo baahan yahay waxa weeye in fursado la sameeyo nidaam sinaan iyo cadaalad ku salaysan oo dadkao dhan si siman ay uga faa'iidi karaan waa tahay hadday hadday noqoto waxbarasho iyo tacliin hadday noqoto sugnaa su- sugidda amniga hadday noqoto maxkamadaha iyo cadaaladda iyo sida loo wajahayo Eh, in eh, laba qof oo isku dembi loo soo qabtay eh, maxkamad la keenay midna aan la dhihin afar qodob baan kugu soo eedaynay labaan kaa deenaynay laba qiro kan kalena aan la dhihin lawyer buu qabsaday xoog badan oo dee keiskii waa dismiss waayo maxkamad iyo waqti uma hayno aan kula dagaalano waayo kharash badan baa ku baxaya waa tahay Eh, taasina waa cadaalad darrada ee waadixa oo oo jirta doodanna waa dood muddo dheer soo taagnayd Eh, dabcan muddo dheer oo dambena way sii taagnaan doontaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay karti u leedahay dowladda maraykanka eh, eh, dowladda dhexe iyo dowladda gobolka iyo dowladaha hoose iyo bulshooyinka kala duwan intay isu yimaadaan in ay arrinkan wajihi karaan oo xalkama dambaysa uheli u heli karaan kaasoo noqon doona mid eh, ayatiin wacan u horseeda dhammaan bulshooyinka maraykanka qowmiyad walba iyo diin walbaba ha lahaadaan waa tahay aan isla su-aashaasi u gudbiyo faarax maxamuud faarax sidee bay kula tahay in xal looga gaari karo arrintan
een, horta een, een, een, arrinta tan een, cabdirashiid iyo cabdikhayr labaduba sheegeen gaar ahaan hadda cab- cabdikhayr uu ku dambeeyey horta run ahaantii midaynan ka boodan een, mararka qaarkood een, waxyaalo badan oo asalkooda een, iyadoo dhibaatooyinka hadda cabdikhayr ka hadlayo dhan uu jiray ay jiraan haddana dhibaatada jirta waxa weeye haddii dadkan madowga aanay dhaqankooda laftooda wax bedelin oo iyagu isku noqon kiniisaday leeyihiin businessyada ba- een, ugu badan ma- madowga waa kaniisado haddii aan iyagu dadkoodii la hadlin oo iskuulka hadda marka cabdirashiid ka hadlaya iskuulaadka een, waalidiintii iskuulaadkii hadda waxaa jira wax la yidhaahdo dee een, xi- xidhiidhka waalidka iyo iskuulaadka oo ay idhahdo p t a-ga madowgu een, xubin kama noqdaan iskuulka badankoodu ma tagaan soomaalidaa ka mida dadkaan tegin marka waxa weeye iskuulka ilmahaaga xaqdarrada lagu sameeyo ha filin inay wax ka hagaagayaan haddaadan adigu meesha joogin marka run ahaantii waa inaynu qiraa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qayb ka noqdaan intii la odhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya anu waxaan aaminsanahay waa inay dhibkooda laftooda madowgu ay sidii ay ka yeeli lahaayeen oo weligeed soo taxnayd ay siday ka yeeli lahaayeen oo isu hagaajin lahaayeen lafteeda ay ka shaqeeyaan waad mahadsan tahay ugu dambayntii cabdirashiid axmed aan fursadda siiyo
Een, waa mahadsantihiin dhammaantiin anoo soo ko- soo koobaya aniga waxaan u arkaa arrintan midda ugu midda ugu muhiimsan si wax looga qabto inay tahay in la qiro oo la isla fahmo in wax ay khaldan yihiin haddaana taas la isla qirin oon la isla fahmin way adag tahay tallaabo kale in horey loo qaado midda labaad oo ku jirta in la iswaafajiyo sharciyadee u baahan in dib loogu laabto oo wax ka bedel lagu sameeyo dhaqaalaha ama federal level ha noqdo ama state level ama local level ha noqdee qaabka dhaqaalaha loo allocate gareeyo programyadee mudan in investment la geliyo En macnaha waxaa jirta qaacido oo macnaha economic economic one oo one ah adduunka meel walbo ay joogaan bini aadanka haddii dhalinyaradu fursad ayna haysanin waxay khatar u yihiin waxyaabahan macnaha crimeka inay gacmaha la galaan mujtamacna marka uu dareemo in mujtamaca kale uu ka dambeeyo psychologically een, inta badan macnaha waxyaaba fara badan oo kaleeta meeshaas ka imaan kara marka siduu cabdikhayr sheegay faaraxna sheegay waan ku raacsanahay waxaan aaminsanahay dowladda maraykanka iyo maamul goboleedyada iyo een, macnaha magaalooyinka een, local levelka intaba awood inay u leeyihiin doodo badanaa socda waxyaaba fara badan oo waxyaaba fara badan baa jira minneapolis ahaan ino waxaa jira arrimaha aadka aan uga doodayna waxaa ka mid a cultureka oon leenahay ninka booliiska oo cadaanka ah dhaqankii uu kusoo koray dhaqankuu aaminsan yahay diintuu aaminsan yahay way ka duwan tahay dhaqanka ninkan madowga ah uu kusoo koray iyo noloshuu kusoo koray ama ninkan islaamka ah ama ninkan latinaha ahoo mexico iyo latin america ka yimaaday marka in la iswaafajiyo oo wax lagu soo kordhiyo t- tababarada booliiska la siiyo een, in la controlo mar walba la sameeyo oversight meeqa qof bay sanadkii booliisku istaajiyeen een, maxay u dhacday in dad boqolkiiba labiyo toban populationka waddanka ka ah boqolkiiba lixdan toddobaatan ay noqdaan dadka inta badan booliisku ay joojiyaan ino waxyaaba fara badan in la taarget gareeyo laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay in la qirto in wax ay khaldan yihiin iyo dhaqaalaha miisaaniyadda waddanka federal level state level local level investment badan in la geliyo deegaanada xaafadaha magaalooyinka dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ay degan yihiin midda koobaad iskoolka iyo midda labaad oo ah caafimaadka iyo midda saddexaad oo ah waxaa waaye in access ay u heli karaan dhaqaale ama business ha noqoto contractyada dowladda inay wax ka helaan sababtoo ah markaad prof macnaha yar aad samaysid macnaha boqol bilyan ka badan contract ah oo laga yaabo boqolkiiba shan ama toddoba ka mid a dadka madowga inay heleen macnaha wax isku balance garays maaya ma aha marka arrimahan haddii si guud loo wada wajaho n lana fahmo oo hogaanada federaalka iyo stadeyada iyo localkaba ay fahmaan in wax qaldan yihiin mujtamacan madowga ahoo annaga aan ka mid nahayna aan qiranno inay wax qaldan yihiin laakiin buuq iyo qaylo aanaan wax ku bedeli karinin caqli saliima iyo systemkii oon dhex galno iyo advocacy aan samayno iyo dadkeenna waaye aragga ahoo aqoonta lahoo wax advocate garayn kara oo wax research garayn kara aan isa soo hormarino waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo laakiin intaana wax laga qabanin waxaan aaminsanahay inta hadda ay joogto inay kasii xumaanayso inta ayna gaarin xeerkii macnaha si dhammaystiran wax looga qaban lahaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan ka qayb qaateen cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshada u qaabilsan magaalada minneabolis sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada colombos ee gobolka ohio u qaabilsan xidhiirka arrimaha bulshada iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka tan iyo kulantideenna dambena waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkeena la socodsiinayey waxaadna ka dhegaysanayseen v o a dhegaystayaal markana madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa mar kale difaacay shalay dadka muslimiinta ee maraykanka munaasabad ka dhacday aqalka cad ee maraykanka oo lagu xusayey munaasabadda ciidulfitriga ee islaamku dhowaan ay muslimiintu dabaaldegeen madaxweynaha ayaa sheegay in dadka maraykankahi meeshay doonaan ha ka soo jeedaane ay diintay doonaanna haystaan ay nolol ka samayn karaan waddankan maraykanka madaxweynaha waxa uu hadalkani kusoo dhaweeyey waxaa hadalkaasi kusoo dhaweeyey oo mikrofoonka kusoo dhaweysay caasho cabdirasaaq oo ah gabadh soomaaliyeed oo isaga horay warqad ugu soo qortay warbixintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan madaxweyne obama ayaa shalay aqalka cad ugu qabtay muslimiinta maraykanka munaasabad uu ugu talagalay xuska munaasabadda ciidulfitriga madaxweynaha ayaa sanadkan waxay munaasabadiisa ka duwanayd munaasabadihii hore ee uu sanad walba bisha ramadaan afarka ugu samayn jiray muslimiinta maraykanka xaashi shaafi oo madax ka hay-adda somaali action alliance kulankanna uga yimid magaalada minneabolis ayaa sharxaya waxa munaasabadan ay uga duwanayd kuwii hore ee madaxweynuhu uu samayn jiray
munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda toddobadii sano lasoo dhaaf wuxuu samayn jiray afur uu afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha ramadaan maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeya xafiiska uu ka tegayo wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaamahan halheyskooda iyo halheyntooda aada u badnaa halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro weliba si negative ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xili la leeyihiin waxyaaba qaabdaran wuxuu ashuurgelinaya muslimiintu inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegii dabaaldegeed ciideed caaisha cabdirasaaq cosman oo ah gabar shan iyo toban jir soomaali maraykana ayaa kusoo dhaweysay madaxweyne obama munaasabadan caaisha ayaa ka sheekaysay sida ay halkan ku timid iyo culaysyada mararka qaar soo wajaxa in ay tahay gabar madow ah haddana muslim ah waxaan warqad u soo diray madaxweyne obama waxaan doonayay in la imaqlo waxa aan se ogeyn waxa uu ahaa in dadka intaasii leeg ay imaqli doonaan kusoo koritaankaygii anigoo muslim ah dalkan maraykanka ma ahayn wax fudud mararka qaar waxay ahayd wakhti cabsi leh anigoo yar ayaan ogaa inaan dadka kale ka duwanahay waayo sida ay dadka ii fiirinayeen sida qof muslin madow ah oo maraykan ah waxaa la iigu yeeray argagixiso iyo erayo aan wanaagsanayn waxa se aysan dadkaasi ogeyn ayaa ah sida aan ugu faraxsanahay maraykannimadeyda caaisha ayaa ugu dambeyn xustay in culayska jiraahi ay ka weyn tahay sida ay muhim u tahay in dhallinyarada muslimka ay door ugu yeeshaan dunidan ay ku nool yihiin I know I'm the future of this country that I love. Um, and with President Obama, I know I do not have to apologize for who I am.
waxaan ogaa in aan ahay mustaqbalka dalkan aan jeclahay waxaan ogahay inaanan u baahnayn inaan madaxweyne obama ka raaligeliyo qofka aan ahay qof dhallinyaro ah oo muslim ah oo dunidan meel ka samaysanaya ma ahan wax fudud waana taas tan muhiimka ah waxaa sharaf ii ah in aan soo dhoweeyo madaxweyne obama madaxweyne obama ayaa markii ay caasha ku soo dhoweysay mikrofoonka waxa uu ka sheekeeyay taariikhda dadka muslimka ah ay dalkan ku leeyihiin iyo doorarka kala duwan ee muhimka ah ee dadka muslimka ahi ay ka qaataan nolosha joogtada ah ee maraykanka Today is also another reminder that Muslims have always been a part of America. In colonial times, many of the slaves brought over from Africa were Muslim. We insisted on freedom of religion, in Thomas Jefferson's words, for the Jew and Gentile, the Christian and maanta waxaa kaloo ay xasuus u tahay in muslimiinta ay weligoodba waddankan muhiim u ahaayeen backgrounds. Arab and Asian, dadkii laga keenay afrika ilaa doonsan jiray qaar badan oo ka mida waxay ahaayeen muslimiin waxaannu ku adkaysanaynaa xornimada diimaha sida uu yidhi thomas jefferson dadka diimaha kala duwan aaminsan ayuu xusay oo ay ka mid yihiin kuwa nebi moxamed aaminsan laakiin qarni ka horreeyey ayay carabta madowga iyo isbaanishkuba dalkan horumarkiisu ka shaqaynayaan muslimiinta maraykanku waxa ay camirayaan nolosheenna waxaad tihiin dhakhaatiirteenna aannu nafteenna ku aaminno waxaad tihiin curiyaal ganacsi oo shaqooyin abuura artistayaal badan waxaad tihiin kuwo u ololeeya sinaanta iyo cadaaladda madaxweyne obama ayaa ka sheekeeyey sida ay muslimiinta dalkan maraykanka muhim ugu yihiin dalkan horumarkiisa wuxuuna sheegay in muslimiinta ay dalkan ka mid ahaayeen aasaasayaashoodii jiritaanka dalkanna ay udub dhexaad u ahaayeen You're the athletes that we cheer for, like American fencing champion uh, Ibtihaj Muhammad. She's going to be proudly wearing her hijab when she represents America at the Rio Olympics.
waxaad tihiin ciyaaryahanno aannu ku farxayno oo aannu taageerayno una sacbinayno ibtihaaj maxamed oo ciyaaraha olombikada ku matalaysa maraykanka iyadoo xijaabkeedu xidhan waxaad qayb ka tihiin sugidda ammaanka bulshada waxaad tihiin dabdamiska dadka badbaadiya maalig casiis waa tali ku-xigeenka biliiska dallas oo gacan ka geysanaya sidii ay bulshadu uga soo kaban lahayd dilkii dhowaanahan dallas ka dhacay waannu uga mahadcelinaynaa doorkiisa shaqo waxaa kaloo madaxweyne obama uu xusay in dadka muslimiinta ay qayb ka yihiin difaacii iyo xorriyadda dalkan maraykanka waxa uu si gaara uu u xusay sheekh nasiim cabdulkariim oo ah muslim ka soo qayb galay dagaalkii labaad ee dunida haatana da'diisu ay tahay shan iyo sagaashan sano jir oo munaasabadda joogay waxaa kale oo uu madaxweynuhu sheegay oo uu xusay in kulankaasi uu ka maqan yahay feeryahankii muslimka ahaa ee maraykanka caanka ka noqday maxamed cali munaasabadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee madaxweyne obama intuu xafiiska hayay uu dadka muslimiinta kala qayb galo isagoo bil walba oo ramadaana aqalka cad ku sameyn jiray munaasabad afur ah oo ay kasoo qayb geli jireen muslimiin badan oo caalamka iyo dalkan maraykankaba ka kala yimid falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi ku saabsaneed casuumaddii ciidulfidriga ee madaxweyne obama uu u fidiyey muslimiinta dalkan maraykanka dhegeystayaal idaacaddii habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan waxaynu idinku dhaafeynaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono hadduu ee baraalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo